yuusuf cismaan samater bartacad
mawduuc baa lagu noqday dhowr jeer laba mawduuc weliba mid waxaa weeye mawduucan dadka soomaalida ah oo meesha ku soo cararay ama soo degay la qabanayo waa garan karraa sida wax loo sheegay wararku inayn ahayn soomaalidu say u badanta horta waxay ka sheekaysaa waxay iyadu rabto say rabto inay u sheegta maaha sida wax u dhaceen kuma sheekayso meel kasta waana wax cusub cudurkaasna fadhi kurudirka yaa laga helay kudir yaa laga helay aan ka warqabin dhib waxa dhacaya laakiin sheeko goo ah ku dhex jira calaa ayi xaal hal baan rabaa halkaa inaan ka muujiyo dastuurka la sameeyey oo federaalka dastuurka la sameeyey oo federaalka macnihiisu waxaa weeye qofka soomaaligaa meel kasta ha jooga eh inuu stateku rabo degi karo statekaa uu degay ka mid buu yahay haddii uu doonahayo qofkaasu dhibaato inuu sameeyo dhibaato inuu sameeyo dhibaatada uu sameeyey waa laga goynahayaa laakiin meel kale looga geyn mayo meeshuu dembiga ku galay baa looga doonahayaa hataa qaanuunka waxaa jira combatancy dembiga meesha lagu galay iyo meeshaan lagu gelin iyo heshiis bay rabtaa meel kaleeto in la geeyo maxkamadaha ay sameeyaan marka dadka isaga ah oo annagu waxaanu akrinay khudbooyin khudbooyinkaasu waxay leeyihiin dad waxaa jira aan meesha u dhano naga aamuso waxyar aan ismaqalno waxyar fadli
dad aan meesha u dhalan oo dembi gala dembigaasna haddee wixii meesha ku yeelay dadku waa wada akhriyaan u malaynahay horta meesha uma dhalan dadka la sheegayo meesha awoowayaashood baa ku xabaaran boosaaso iyo qarna dagaandankeeda inta inta u dhaxaysay ku xabaalan yihiin marka dad banaanka yimid maaha waa dad meesha wax ku leh hase yeeshee xagga bini'aadmiga iyo xagga caqliga iyo xagga siyaasadda intaba dhaawac bay ku tahay dad soomaaliya wax kasta ahaatee inta la qabto in loo geeyo maxkamadaad leedihiin ilaa suprem court baa idiin dhisan qofku dembigu galo meesha ha looga gooyo laakiin dhulka lagama lahaan karo berri markii vood yimaado waxaan malaynayaa dastuurka cusub vood baa la qaadi doonaa wuxuu ka qaybgeli karaa intikaabka oo boodkiisa bixin karaa waana la dooran karaa haddii dadku rabo lama geli karo yaan la waxaynin oo bahalkii meeshii meelaan ahayn tafsiir loo samayn waxna waa opinion waxna waa precept precept of law precept of law marka yacni charterka oo bahalkii la oran jiray lagu soo sameeyey eldored iyo caasha waanala joogtaan malayni iyo nairobi lagu soo sameeyey wuxuu leeyahay the federal law has supremacy on state law qaanuunka oo federaalku waa ka xoog badan yahay kan state isagaa supremacy leh marka horta taasna waa saas qaanuun hadda federaal oo extradiction sidiisa extradiction marka la samaynayo waxaa la rabaa agreementa inay dhacdo agreementaas inuu rectified gareeyo baarlamaan baarlamaanka federaalka marka annagu hadda wax kaleeto oo hadda shucuurta dadkana adaaba sheegay shucuurtayada bannaanka aan la joognaha waad u jeedaa yaa kuma fiicna ama wax la jeclaan karo maaha dad soomaalida inta la qaqabto dadka loo geeyo waa fartiin aanu rabno inaad u geyso ama baarlamaan ha noqdo ama ha noqdo madaxa bahalkii federated ma aha federaalka federated state cabdiraxmaan faroole ama ha noqdo wasaaradda wax raalli lagu noqon karo ma aha ma aha halna waa idin sheegaya xoogaa anigu waxaan iska ahay wax gaalabta ribel ribel yaan iska ahaan jiray waxaan u malayay qofka siyaasiya hore iu yaqiina waa igu yaqaanaa war waxaasaa dhacaya ka joogsadaydana wixiina berri bay dhacaan kuwii horena saasaan ku ah u sheegi jiray ha laga digtoona waxyaalaha qaar fagceen berri waa la xisaabtami doonaa haddeer dad baa dagaalka waxay u wadaan crime bay soomaalida ka galeen haddii la dego in la xisaabiya ka baqayaan war berri xisaabtaas yaan la soo gelin saad xun yaan la gelin caalkaa iyada ah ha la iska jiro ha la iska jiro xatii dil haddii lagu xukumo ku dila waddankiisa yani cid kale loo dhiibi Waxaa waa mid yar mid kaleeto waxaa weeye amnigii laga sharqameeyey waxaa layna leeyahay hadda muddo tiro badan niman baa inta wejiga soo duubta waxay tooganayaan dadkii anigu hadda ninka ibraahim la yidhaaha cilmi gaab waan aqaanaa walaalkiisna waxaa lagu dilay camar baa lagu dilay seventy eight walaalkaasu wuxuu ahaa nin injineer ah oo weliba laba specialization qaba bahalkii la odhan jiray textile engineer iyo mechanical engineer isagii baa maanta lagu isagii waa kaas oo maqan yahay sanaa cilmiga sanaa cilmigaarkaas ninkii yaqaan baa yaqaana ilma cadceel ah xooshkii militariga mid lagu dili jiray burcu miyay ahayd ah iyo dadka nimankaasi qaraaqi yihiin walaalkiisna waa kaasa waa haddii nin fircooni jiray bini aadamkii waa khasifmay aniga dabaday eh oo dadkii waa isagoo la khasifmeene haddii nin firfircooni jiray ninkaasoo ah tegi tegi marka haddii wixii mar dhaceen oo laba dhaceen see ku suurowda magaalada inuu soo dhex maro biliis joogo ciidan joogo nin daboolano inuu ciddi la raba waa in biliisku amar haysta ay yidhaahdaan dhabaco hadduu dhabacan waayo oo hubka laga saari waayo abista abista in xabad lagu dhisto waxaan ku jiraa emergency case soomaaliya markaasay ku jirta emergency wey in la dilo wey emergency case nin dambe oo qaata marka afar nin shan nin saa loo dilo nin dambe oo maaska soo qaadanaya ma jirto sheeka xariir wey si kale biliisku muxuu samaynaya xumsheer u qaadanaya kuwaa ninkii wax dilay waxay kala baxayaan xabsiga ninkii xabsiga ka sii daayey oo la ogyahay xabsiga jooga la xiri mayo bannaanka jooga xaaja cajiiba wey iyadana wax qabashadeeday leedahay wax laga qabto wey ka ninkaasi ninkii soomaaliya oo soo guura oo puntland yimaada meel kasta ha ka yimaado reer kasta ha ahaado meeshaasi waxa ku leeyahay chartarka federaalkuna saasuu ogolya sidaasuu ogolya marka waa in dadkii horta taasna saas oo loogu qabta midda kale waxa weeye nimanka oo hadda annaga xaalkeenna gacanta ku haya oo khaasan afrikaanka qaarkiisa niman ma aha doonahaya in soomaaliya xaalka ay maanta ku jirto ka baxdo iyaga weeye ma rabaan soomaali wada jirta waxay doonayaan soomaali ah statarelli aftalyaaniga waxa lagu yidhaha waxaa weeye small states yar yara oo kala waxaysan oo midba meel saaran tahay oo ay farta ugu yeerto ama madaxweyne ku waxa ama gabnar ku waxe eh stateska yararkaa ninka xukuma ay farta ugu yeerto will we accept that weye waa inay gacanta xataa kala baxaan kolba anigu waa qoray websaydyadayna ku jirta gacanta ha kala baxeen si kaleeto soomaaliya ku degaysaa ma jirto wallaahi baan degayn oo bilaahi baan degay oo ayan rabin inay degto haatan chartarkii laftiisa aan ku noqdeen wuxuu qorayaa waxaa israaci karta intii iyagu isdoorato gobola yaa israaci karta ma ahaynin intuu intuu soo duulo inuu xoog meel ku jujuubo wax meesha geli karta ma ah ma jujuubi karo dadku waa inuu wuxuu doonayo loo oggolaada ay helaan ninka keliya wax loo oggolaan karin waa ninka yidhahda waa goosanaya ka yeeli mayno waa nin u shaqaynaya ajnabi waa nin danaysanaya waa nin ama woolood ah ama woo brofitiira oo soomaaliya dagaalkaa inay ku jirto ka faa'iidaysta meeqa nin baa ku lacagaysatay xisaab ma leh marka yacni kama suurowdo inay ka tanaasulaan dagaalkaasu inuu socdo maxaa jira faa'iidaday helayeen baa dhammaanaysa wow profiteers wolodis wolodiskuna influence wuxuu leeyahay oo uu jiraa inta dagaal socdo haddii kale waa laga soo noqonayaa oo waxaa la gelayaa waxaa siyaasadaha bahalkii la odhan jiray wings cards yaa la kala dooranayaa hadda se isagaa lagu cararaya waardiya iga qaba la leeyahay oo hoosta laga gelaya marka influence buu leeyahay iyagu waa cadoway ka mid yihiin wow lodis iyo wow brofiteer marka iyaga iyo ajnabiga ilaa maanta ina maamula ma joogsanayaan nimankaa iyo ragga u shaqeeya hadda korna waan idhi meelo waaweyn ba- badan baan ka eg ha kaga dhex saaro gacanta soomaalida hadday gacanta kula jiraan soomaaliya degi mayso ma degayso shaqada ay hayaan oo dhanna waxa weeye inaan soomaaliya degin There's no way out midda kaleeto waxaa weeye oo taa aan ku keenay meeshaan dhul baa maqan degmo lagu sheegay degmooyinka lama galaan weeye inkastoo dadka meesha degna ay iska celiyeen waa lama galaan war ilaahay baa idinku dhaashay nin soomaali baan cadad u kala goynayaa yidhaahda ma ixtiraamaynaa ma waxaan odhanaynaa haddaan idhaahno war hebel soomaali u kala goynayaa ama meel hebel soomaaliya lagu kala goynayaa reer hebel ahaan baan u ataagaraynayna yaa la odhanayaa ninkii soomaali wax yeelaya oo raba inuu kala feero ma aha inaan cid kale ka sugno innagu waa inaan la diriraa jismi ahaanna ula diriraa xoolana kula diriraa iskala dhicina been aan micno mahayn iyo malhamalaha aan siyaasad ahayn oo meel ay ku cus- cuskan tahay ayn jirin waxa weeye waa am- political amateuriska yaa ku shaqeeya political amateurs anigu ay yidhaahdaan politicastery oo yaxa ah marka eh, shaqaalaad naga ahaanaysaa Eh, waa waxaan anagu qabno waa wax dadku qabo waa wax qof soomaaliya meel kasta ha joogo uu qabo dhulka nin laga leeyahay ma jiro shardi inuu soomaali yahay Mhm. dembiilana ahayn marka fartiin weeye aan ku farayno meelaha la haysto oo hadda lagu soo duulayo hadda rag boqol dhan baan moodahayay inaan website-ka ku arkahayo bay baa meel laga kaxaysa laga kaxaysa laataano inta la soo galay wallaahi dee war bay sugaysaa war bay sugaysaa waan la xisaabtami doonaa waa un baa la xisaabtami doonaa nimankan waa oran jiray war siyaasaddu saa kuma socday ka daaya war saas ka daaya waxay noogu jawaabi jireen si kale ma ahaan karto si kale ma ahaan karto maxaa jira maalintaasay booliiska iyo ciidanka dirsan jireen waxay u qabeen inaan la taaban karin maalin dambaa iyagii iyo booliiskii iyo ciidankii oo taagan ciidan military intay kala wareegay waa laga soo baxo kii kalaa ciidan kusoo kaco lagala wareegay war waxaan soconahaynin laysuma adkeeyo raalli ahaw annaga nimaan aragnaaba waa noo ka ammaanay intaan eelderood joognay oo aan joognay nairobi ilaah baan ku dhaarto ammaantaada lagu sheegi jiray dadkaasoo dhan hadda sidii cabdiraxmaan laftiisa anaa arkay waxaan jerjiyaan ku arkay dadka meesha joogoo dhan waa ku ammaanayaa laakiin ilaahay baan kugu dheershay anigu weliba anoo kule caashageela gureeg ya waxaad yeelaysaa runta u sheega dadka ninkii nagu nimcaaya ha nagu nimcaado oo weliba ha i nimcaado nin xaaraan wata oo maanta aada noolaatidda oo dhuunta maxaa ii marada hadalkaasna waxaan ku leeyahay meeshaan joognay nin yidhaahda war hebel iyo hebel iyo ninka aan dooranno aynu meel geysano waa waaye mid yidhaahda aniga igee maahay war yaa ku fiican nin yidhaahda waa waaye Mm. marka ummadda saasaa jirtee waa kula ballamaynaa egel isdiriyo shiilaalay waa ku kaa saasaan ku leenahay waa macsalaam
Ee,